soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuurow inta aanan u gelin akhrinta dhambaalada waxaan dhegaystayaasha u soo qabanayaa allahayow maxaa iga qabsaday farxiyo fiiska ayaa qaadaysa heesta waxaa hore u qaaday xaliimo codweyn
dabaalkan wuxuu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte iyo aabe malaaq muxudiin malaaq manuur iyo sheekh xuseen maxamed nuur cabdulaahi malaaq muxudiin iyo hooyo khadiijo maxamed aadan iyo faadumo sheekh xuseen iyo shamso sheekh xuseen muusef sheekh xuseen iyo bakar sheekh xuseen iyo maxamed amiin sheekh xuseen iyo cusmaan sheekh xuseen sawde sheekh xuseen iyo aadan sheekh cabdow iyo aadan qaadi ibraahim iyo cabdow xaaji maxamed nuur dhammaan dadkaas waxa ay kala joogaan bakool iyo magaalada baydhabo waxayna hambalyo gaarsiinayaan cabdiraxmaan malaaq muxudiin malaaq manuur iyo nasre sheekh xuseen oo ku aqalgalay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hinde ismaaciil maxamed iyo axmed ismaaciil maxamed iyo maxamed ismaaciil maxamed daahir maxamed maxamed iyo khayr ismaaciil maxamed iyo barwaaqo ismaaciil maxamed cawil maxamed maxamed cabdirashiid maxamed maxamed iyo cabdi axmed maxamuud cabdulaahi axmed maxamuud xamdi axmed maxamuud xani cabdi cali iyo shaafici axmed cilmi iyo jaamac maxamed xise ubax faysal budhaadhi iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed ibraahim cilmi iyo khatra cabdulaahi oo ku aqalgalay gaashaamo ay leeyihiin arooskiina aamiin daandureyow dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe cabdiraxmaan cali aayad cadaawe hooye ubax abshir iyo seeygeeda adeer xasan cilmi cali xasan tiiti adeer cali cilmi cali iyo xaaskiisa ee daluul cilmi cali adeer xuseen cilmi cali otodheere ee daxaawo xasan diiriye xaawo eerkalo abaayo miski xuseen iyo seeygeeda cali xasan iyo caruurtooda shuuto cali cilmi caruurteeda iyo seeygeeda nuuradiin cali cilmi shariif cali cilmi najiib xasan cilmi qadar xasan cilmi iyo mahad xasan cilmi jihaad xasan cilmi maxamed oto sadaam oto faadumo oto xasan oto iyo ismaaciil oto iyo cilmi oto waxaa kaloo ku jira dafartuun maxamed cali iyo maasim cabdiraxmaan cali axmed cabdiraxmaan cali saabiriin cabdiraxmaan cali daadir cabdiraxmaan cali iyo yusra cabdiraxmaan cali faraax cabdiraxmaan cali iyo mune cabdiraxmaan cali eeda safiye sheekh maxamed trambi waa safiye juusto saciid bashiir cilmi iyo xaaskiisa khadiijo bashiir cilmi cabdulaahi cali cilmi xasan maxamed cali iyo xuseen maxamed cali dhammaan dadkani waxay u hambalyeynayaan abshir cumar iyo anise cabdiraxmaan anise qaali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay heesta talantaali fanaaniinta ayaan turumso iyo deeq dhig
igu weyn tahay taromsa iigu mudan tahay daxadkiyo halbowlaad muddo dheer ku taalo taalo aad ku leedee taalo aad ku leedee
shaqan la tiica amba igu dumanayo ha kulaan u baahnay macaanay u baahne ayaanay u baahne ayaanay u baahne
idii aan ku taamay way tahay hadeero dalantaalicaway noola sheenu tantay tubti aan la doonin imikay ku toosto todoboore caawu warroogay joogtii
jacaylkeenan toban jira damariyo awoobsaday aynu dalakagano dhurtababu shayne mawtahay diyaarta mawtahay diyaarta
jacaylkeen intiin baday u tallaabay feedhaha u inagu tallaalmo ashi iyo guddoon wacan waanu ahay diyaartaas waanu ahay diyaartaas idii aan ku taamay way tahay hadeero dalantaalicaway noola sheenu tantay tubti aan la doonay imikay ku toosto todoboore caawu si warroogay toogtii idii aan ku taamay way tahay hadeero dalantaalicaway noola sheenu tantay tubti aan la doonin imikay ku toosto todob hoore caawu warroogay toogtii
dalantaalicaway noola sheenu tantay todob hoore caawu warroogay toogtii
dalantaalicaway noola sheenu tantay todob hoore caawu warroogay toogtii
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray bashiir maxamed cali iyo bashiir cabdiweli xasan iyo cali baashi cabdikariin axmed cabdinuur xaashi iyo maxamed cumar xasan iyo bakar macalin cabdirasaaq maxamed cabdulaahi cali iyo sakariye daahir ciise iyo cabdulaahi maxamed axmed muraal axmed diiriye cabdi maxamed ciise iyo jamiilo maxamed muumin xamda xasan maxamuud iyo faaduma caabi cali waxaana dhammaantood ay joogaan caasimadda muqdisho guriceel iyo dhuusamareeb waxaana ay tahaniyad halkan uga dirayaan cali maxamed warsame iyo bahje cabdulaahi xasan oo ku aqalgalay muqdisho degmada yaakshiid oo ay leeyihiin isku waara ee banaheyda kala siiyo owlaad baariya aamiin heesta kale waa jamaaday codkii cumar nuur cabdulle
waxjacaylan mooda jiliibka iidhigay ijibaaxaaniide jiriibkiyo dhibtaan qabo inii qabe jabeeliyo aar jimicsanaaya niyahay saaree milkiyo dhibtaan qabo nii qabe sabeeliyo aar jimicsanaya siyahay saare jamalkaagu inan yahay igu noqoya jowharaad wadnaaqayga jiite jamalkaagu inan yahay igu noqoya jowharaad wadnaaqayga jiite ಮನೆಗೂ ಜಗದಾಯಿಗುವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಲ್ಬೌದಿಗಾ ಚರೈ ಮನೆಗೂ ಚರೈ ಮನೆಗೂ ಜಗದಾಯಿಗುವೆ ಸುಮ್ಮಾದೆ ಸುಮ್ಮಾದೆ ಸುಮ್ಮಾದೆ ಚೀಲಾಲ ಬಾರಿಯು ಜಗಲ್ಲಗಾಯಾಮಿಯೋ waxaan shabaaq la soo maray sumaade sumaade sumaade ilaal baariyu dagallagahayaamiyo waxaan shabaaq la soo maray darmaadiyo caraababa jidkaa waxaan ku soo jiray adbaa jimicsiyota dabkanan iigu soo maray darmaadiyo caraababa jidkaa waxaan ku soo jiray adbaa jimicsiyota jabkanan iigu soo maray jamalkaagu inan yahay igu noqoya jooharaad wadnaaqayga jiite
hambalyadani waxay naga soo gaartay hindi ismaaciil maxamed iyo axmed ismaaciil maxamed maxamed ismaaciil maxamed daahir maxamed maxamed iyo khayr ismaaciil maxamed barwaaqo ismaaciil maxamed cawil maxamed maxamed iyo cabdirashiid maxamed maxamed iyo asxaab kale oo fara badan waxaana ay u hambalyeynayaan maxamed ibraahim cilmi iyo marwadiisa khatar cabdilaahi oo ku aqalgalay deegaanka gaashaamo waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin mar kale iyo kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heestani ay ku wada luuqaynayaan amiin yare iyo shaadiya sharaf
wakiiliya naftani wehelbaaduto wakhtiga un ku tawa way ka baatiraha webi caashabaadi waraabisa walaciya dhibtaadiga waanisaa warwarkoo dhambaadiga waabisaa wadadii jannadaadani igu wadaa wadadii jannadaadani igu wadaa
wakiiliya naftani wehelbaaduto wakhtiga un ku tawa way ka baatira webi cashabaahi waraabisa walaciya dhibtaadiga waanisaa warwarkoo dhambaadiga waabisaa wadadii jannadaadani igu wadaa tano igu wadaa
adigaa wadnaha qalbigayga wadhan wallaahi dhaar igu weynidee weligaaba joog waligaaba tiro waligaaba joog weligaaba jiro weligaaba joog adiga wadnaha qalbigayga waran walaahi dhaar igu weynidee weligaaba joog waligaaba jiro waligaaba joog weligaaba jiro weligaaba joog sida waalidkii waagii baryaba qofka ii warwareega warwara watahay maxaan wanan kuogahay wajee isamoo isku waarayon kalaway canayn waynu leenidee isba waayine daacadkeena dhowr isba waayine daacadkeena dhowr
sida sida waalidkii waagii baryaba qofka ii warwareega warwara watahay maxaan wanan kuogahay wajee isamoo isku waarayon kalaway canayn waynu leenidee isba waayine daacadkeena dhowr isba waayine daacadkeena dhowr
adigaa wadnaha qalbigayga wadhan wallaahi dhaar igu weynidee weligaaba joog waligaaba jiro waligaaba joog weligaaba jiro weligaaba joog adiga wadnaha qalbigayga waran walaahi dhaar igu weynidee weligaaba joog waligaaba jiro waligaaba joog weligaaba jiro weligaaba joog walaahi dhaar igu weynidee weligaaba joog waligaaba jiro waligaaba joog dambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cabdiraxmaan cali aayad cadaawe iyo hooyo ubax abshir iyo sheegeeda adeer xasan cilmi cali xasan titi iyo adeer cali cilmi cali iyo xaaskiisa ee duluul cilmi cali adeer xuseen cilmi cali ooto dheere iyo eedu xaawo xasan diiriye xaawo eerkolo iyo miski xuseen miski ooto iyo sheegeeda cali xasan iyo caruurtooda shuuto cali cilmi caruurteeda iyo seygeeda nuuridiin cali cilmi iyo shariif cali cilmi iyo najiib xasan cilmi iyo qadar xasan cilmi iyo mahad xasan cilmi iyo jihaad xasan cilmi iyo maxamed oto iyo sadaam oto iyo faadumo oto xasan oto ismaaciil oto cilmi oto faadumo bashiir cilmi bakiya iyo seygeeda gaashaan eedo fortuun maxamed cali masiim cabdiraxmaan cali axmed cabdiraxmaan cali kaaki sabriin cabdiraxmaan cali daadir cabdiraxmaan cali yusra cabdiraxmaan cali ifraax cabdiraxmaan cali muna cabdiraxmaan cali eedo safiyo sheekh maxamed tarambi safiyo juusto iyo saciid bashiir cilmi iyo xaaskiisa qadiijo bashiir cilmi cabdulaahi cali cilmi xasan maxamed cali iyo xuseen maxamed cali dhammaan waxay taaniyad hawada u marinayaan abshir cumar iyo aanise cabdiraxmaan aanise kaali oo arooskooda uu ka qabsoomay minneapolis minnesota dalkan maraykanka ducaduna waa xaggina ay leeyihiin waxaan leenahay arooskana aamiin ee banaheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta warqadani waxaa diraya dadka kale ah nuur sheekh xasan carte iyo aabe xaaji mukhtaar macalin hooyo nuurtaba xamed aadan mukhtaar macalin iyo yaxye xaaji mukhtaar cabdi cali iyo farxiyo xaaji mukhtaar dhammaan dadkani oo isku duuban waxa ay u hambalyeynayaan cabdishakuur xaaji mukhtaar iyo xaawo cabdulaahi muxudiin oo ay gabadho ugu dhalatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gabadhaasi waxaa loo bixiyey farxiya allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkeena kusoo xiri doonno waa adiga sow maaha waxaa ku luuqeynaya fanaanka nimcaan hilaac iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. baray cabshaqooda keysa irilaha wadnaha beerkayo unugyadaydan dhan adigaa ku kaaho waxaad tahay adduun keliga umaarin aragaadan kuma ahaanayo kama dhahaye jacayl urka jiro waa dhaho ambaqaadka geediga xaqii aan la rabay waa dhaho urubaan ku taaganayo nasiib iyo ku kami waasada istaakaynan kaga hormaro aniga waayo afka kama dhahaye jacayl warka jiro waa dhaho baqaadka geediga xaqii aala rabay waa dhaho udubaan ku taaga miyaho masiir iyo ku kame waasada asaagay inaan kaga hormar aniga waa jeclahay. Adigba ruuxa aanu jeclahay, adiga saw malaha. Indhahayga nuurka u baxaa, adiga saw malaha. Itaalkiya awoodaha qalbigu, adiga saw malaha. Noloshayda indirkeeda macaan, adiga saw malaha. Adigba ruuxa aanu jeclahay, adiga saw malaha. indhahayga nuurka u baxaa adiga saw malaha itaalkiya awoodaha qalbigu adiga saw malaha noloshayda inabkeeda maxaa adiga saw malaha saw malaha adiga saw malaha daayaha idogsiga ka heli duurka aragaaga way ku ilmeeyaan markay warki waayaane ololbaa kusida ruuqo way ku ulatayeen ardayni waxyahan badaa aadka ugu liitaaye daayaha idogsiga ka heli dhulka aragaaga way ku ilmeeyaan markay warki waayaane ololbaa ku sida ruuqdo way ku ulatayeen ayadayni waxyahan badaa aadka ugu liitaaye Thank you. Thank you. Adigba ruuxa aanu jeclahay, adiga saw malaha. Indhahayga nuurka u baxaa, adiga saw malaha. Itaalkiya awoodaha qalbigu, adiga saw malaha. Noloshayda indirkeeda macaan, adiga saw malaha. Adigba ruuxa aanu jeclahay, adiga saw malaha. indhahayga nuurka u baxaa adiga saw malaha itaalkiya awoodaha awma